galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab khamiisa bisha januari ee sanadka labada kun shan iyo labaatankana waa soddon waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dot com idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xubno ka tirsan ururada bulshada rayadka iyo dhallinyarada dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed oo ka hadlay kulanno ay guddiga doorashooyinka la yeesheen
fariintaan guddiga la wadaagnay waxay ahayd in dhallinyarada dowrkoodii la siiyo in dhallinyaradu ay noqdaan dadkan hirgelinta nidaamkan doorashada qof iyo codkan dalka si guud uga hirgeliya guddiguna waxay nala wadaageen in dhallinyarada la rababa dadka nidaamkan hirgelinaya ay ayagu u horeeyaan dowrkoodiina uu geedka go'an yahay oo meel ka yaala
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno abaaraha soomaaliya ilaa iyo labadii kun iyo toddobadii ilaa hadda oo aan joogno waxaa waddanka ka dhacay ilaa iyo shan abaaro oo isxigay hadda tii ugu dambeysay ee labadii kun iyo labaiyo labaatankii iyo afariyo labaatankii oo daraasaddaanu si gaara uga hadashay waxaa jiray shan xili roobaad oo isxigo oo runtii baaqday taasi oo keentay abaar xoog leh oo ku dhufatay ummadda soomaaliyeed iyo kuwooda weliba aadka u nugulay miyiga iyo meelaha fogfog ku nool
xubinta dooda gaabanna dhakhtarka weydiiya iyo qodobo kalena waaad dhegaysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii israa'iil iyo xamaas ayaa waxa ay bilaabeen maanta oo khamiisa maalintii saddexaad ay isweydaarsanayaan lahaystayaal iyo maxaabiistaasi oo qayb ka ah heshiiska xabajoojinta ah ee lagu hakiyey dagaalkii marayka khaza milatariga israa'iil ayaa sheegay in askari labaatan jir ah oo lagu magacaabo agan beger loo sii daayay laanqeyrta cas kadibna xamaas lagu wado in ay sii dayso laba kale oo israa'iiliyiin ah iyo shan muwaadiniin oo u dhashay tailan halka israa'iilna ay sii dayn doonto boqol iyo toban maxaabiis oo falastiiniyiin ah isweydaarsigii hore ayaa waxaa lagu sii daayay toddoba lahaystayaal ah oo ay mintidiintu ay ku heysteen khaza iyo saddex boqol oo maxaabiisa oo ku jiray gacanta israa'iil xamaas ayaa lagu wadaa in sabtida ay sii dayso saddex lahaystayaal oo dheeraad ah iyadoo israa'iilna ay sii daynayso tobannaan maxaabiis oo falastiiniyiinah wejiga koowaad ee xabajoojinta ah ayaa waxa ay soconaysaa muddo afartan iyo laba maalmood ah iyadoo ku dhowaad afar meelood meel ay dhaaftay waxaana wejiga uu ku baaqayaa in la sii daayo saddex iyo soddon qof oo lahaystayaal ah oo ku sugan khaza iyo sidoo kaleeto wadaxaajood ku saabsan faahfaahinta wejiga labaad ee ku saabsan sii deynta inta kale ee lahaystayaasha soo afjaridda colaadda iyo bixitaanka ciidamada israa'iil wadaxaajoodka ayaa lagu wadaa inuu bilowdo usbuuca soo socda ergaga maraykanka ee bariga dhexe steve witkof ayaa arbacadii la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu si uu xoojiyo xabajoojinta madaxweynaha dalkaasi filibiin fernando marcos ayaa sheegay maanta in dowladdiisa ay ka saari doonto nidaamka gantaalada marayka ee filibiin yaalla haddii bejiin ay soo afjarto dabeecadaheeda gardarrada iyo qasabka ah ee ay ka wado badda koonfurta shiinaha ee lagu muransan yahay ayna joojiso sheegashada dhulka filibiin milatariga maraykanka ayaa gantaalada tyfon waxa uu geeyey waqooyiga filibiin sanadkii hore taasi oo qayb ka ah dhoolotus wadajir ah oo sanadla ah iyadoo ciidamada filibiinna ay tababar la qaadanayeen ciidamada maraykanka iyagoo qorsheynaya in ay helaan nidaamkaasi si markaasi ay u ilaaliyaan danaha badda ee manila ciidamada beijin ayaa dhowr jeer isku horimaadyo dhowr ah waxay la galeen maraakiibta filibiin bilihii lasoo dhaafay kuwaasi oo ka dhashay muranka badda koonfureed ee shiinaha oo ku taala meel istraatiiji ah nidaamka hubka hirdada dhexe ee maraykanka ee yaalla ciidda filibiin ayaa ka cariysiyey shiinaha iyadoo uu uga digay manila in ay hurinayso iska horimaadka dhuleed iyo tartanka hubka ee gobolka manila iyo washington ayaa waxaa ka dhexeeya heshiis dhinaca difaac ah waxaana isku dhacyadii u dambeeyey ee badda koonfurta shiinaha ay dhaliyeen cabsi ah in militariga maraykanka uu dagaal la galo shiinaha madaxweyne bawl kagama ayaa waxa uu sheegay in ruwanda ay diyaar u tahay dagaal isagoo diiday dhaleecaynta ka dhalatay taageerada dalkaasi uu u fidiyo jabhadda m saddex iyo labaatan kooxda m saddex iyo labaatan oo taageero ka helaya ciidamada ruwanda ayaa gudaha u galay magaalada gooma toddobaadkan waxaana ay hadda ku sii jeedaan bukavu oo ah caasimadda gobolka deriska la ah ee koonfurta kivu taasi oo ah xiisadii ugu weyneyd tan iyo labadii kun iyo laba iyo labaatankii ee colaadda tobanaanka sano jirsatay ruwanda ayaa waxay wajahaysaa gaduud caalami ah oo ku aadan falalka ay ka wado bariga kongo halkaasi oo si joogto ah ay u faragelinaysay ama si toos ah ay u adeegsanaysay maleeshiyaad xulufo la ah soddonkii sano ee lasoo dhaafay kadib xasuuqii ruwanda kadib markii ay qabsadeen goma oo ah magaalo ku dhow haro oo ay ku nool yihiin ku dhowaad laba milyan ahna xudunta ugu weyn ee dadka barakacay iyo kooxaha gargaarka ayaa dagaalyahanada m saddex iyo labaatan waxa ay ka soo shaqeen koonfurta magaalada minova oo ku taala dhinaca galbeed ee harada kifu warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo dhallinyarada dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa ka hadlay siday u arkaan waxa ay uga dhigan tahay kulamo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka federaalk soomaaliya ay kula yeesheen magaalooyinka dhuusamareeb iyo baydhabo wufuud ka socotay guddiga doorashooyinka oo maalmahanba ku sugan dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabelle iyo koonfur galbeed ayaa halkaasi u tegay sidii bulshada ay ugu soo bandhigi lahaayeen geedi socodka iyo habraacyada doorashada qof iyo cod iyo sida loogu diyaar garoobi lahaa warbixin arrintaas ku saabsan waxaa diyaariyoo soo jeedinaya cabduqaadir samakaab xubnaha ka socda guddiga doorashada ee federaalka ayaa sheegay in magaalooyinka dhuusamareeb jowhar iyo baydhaba bulshadii ay kula kulmeen ay gaarsiiyeen fariin ku saabsan inay bilaabatay doorashada qofka iyo codka ah iyo sidii ay ugu diyaargaroobi lahaayeen cabdulaahi salaad yarow oo hogaaminayay xubnihii tegey magaalada dhuusamareeb ayaa iiga waramay ujeedka socodkooda iyo waxyaabihii ay kala kulmeen kadib markii fariintooda ay gaarsiiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dowlad goboleedyada ay booqdeen
annaga tiimkeennu waxaanaha saddex xubnood waxaanan hadda gaadhnay dowlad goboleedka galmudug waxaa jira xubno kale oo iyaguna gaaray dowlad goboleedka koonfur galbeed oo iyaguna saddex xubnood ahaa sidoo kale maalinta talaadada waxaa gaaray dowlad goboleedka hirshabeelle xubno kale oo saddex xubnood ah dhammaan waxaan ka simannahay one message in aan hal fariin u wadno ummadda soomaaliyeed ee deegaamadaas degan iyo dowlad goboleedyadaas iyo kuwa kale ee aan marka labaad gaari doono fariintaasoo ah doorashadii qof iyo cod ee la go-aansaday madaxda soomaaliyeed iyo iyo bulshada soomaaliyeed iyo ururada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay muddada muddada dheer sugayeen ay go-aamiyeen inay bilaabatay inaan fariintaa gaarsiino si madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda kala duwan ee heerarka kala duwan ee maamulka ay ugu diyaargaroobaan doorashada qof kastaahina uu kaalinta uu ku leeyahay u diyaargaroobo doorasho qof iyo cod ah xor ah in loo diyaargaroobo waa gartay marka hadda waa tagteen dabcan baydhaba jowhar dhuusamareeb oo idinka aada joogtaan kulamo ayaa aad la yeelateen maamuladii iyo bulshadii marka ilaa iyo hadda maxaa kala kulanteen marka kulankiinii aada la yeel ama aada la qaadateen kadib runtii aad iyo aad iyo aad bay dadkaasi wafdi ahaana noo soo dhaweeyeen aragtidii iyo tilmaantii iyo howlihii doorashada na usoo dhaweeyeen weliba sidii aanu ku qiyaasaynay si kasii sarreysa ayay dadku usoo dhaweeyeen waxaynan nooti noo sheegeen oo warbixinada nagu siiyeen aan recordka noogu jira in ay diyaar garoobeen ayna qabaan in ay tahay maanta maalintii dalka soomaaliyeed uu waddo cusub iyo in qof walba codkiisa maalintii fursadda loo helayay inay tahay ayay ayay aabineen aada iyo aada iyo aaday runtii ay usoo dhaweeyeen waana codadkooda iyo dhammaanna waad waad arkayseen sida ay u bandhigayeen marka inna baa la ekaatay wax caqabad ah na noogama muuqdaan waxaana noo muuqata in dadku ay ka horeeyaan maamulada dadka maamulada ka horeeya sidaasaan anagu ku qiyaasayna aamine jaamac oo madax ka ah ururka iftin kana tirsan ururada bulshada rayidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa weydiiyey wixii oga baxay kulankii ay la qaateen guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale waxay oga dhigan tahay fariintii ay u sideen ka bulsho rayid ahaan waxaa nooga baxay horta kulanka aan la yeelanay guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed inay horta dowladdu ka go-an tahay inay doorasho qofii codaha wadanku uu gaaro oo bulshooyinka ay doorashadaas ayaga ay ka shaqeeyaan inuu hadda socodkooda uu ahaa mid wacigelineed oo inay bulshada la kulmaan oo wacigeliyaan u sheegaan inuu dalka geli doono doorashadii qofii cod sidaa daraaddeed bulshadu ay ku baraarugsanaato ogaadaan waxa jiro una diyaargaroobaan inay doorashadii qofii cod ay dhici doonto intaasay noo sheegeen marka in guddiga ay idin yimaadaan oo aada la kulantaan oo fariintooda idin gaarsiisaan idinka aad tiina u gudbisaan maxay idinkaga dhigan tahay waxay nooga dhigan tahay in wadanka uu ku socdo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo loo baahan yahay bulshadana in ay ogaadaan waxaa jira iyo wacyiga halka loo socdo in doorashadii dadbaneed in laga gudbana qof walbana uu maanka ku haayo taasna waxay keenaysaa in ay bulshada ay u gudubto inay is-aaminto in laga gudbo in qabiil wax lagu doorto in qof walba oo rabi rabitaankiisa siyaasadeed oo uu gaari lahaa waddadii uu ku gaari lahaa uu heli karo haddii uu qofka qabiil reebi lahaa ama duruufo kale ay reebi lahaayeen marka in uu heli karo fursado furan oo markaa rajo ay inay jirto ayaa kulley bulshadu ay uga dhigan tahay
bashiir sheekh cali oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee magaalada dhuusamareeb sidoo kalena ka mid ah bahda waxbarashada ee galmudug ayaa v o e da uga warramay dhinacooda fariintii ay u gudbiyeen guddiga doorashada iyo sidau u arko kulamadii ay la qaateen
fariinta aan guddiga la wadaagnay waxay ahayd in dhallinyarada dowrkoodii la siiyo in dhallinyaradu ay noqdaan dadkan hirgelinta nidaamkan doorashada qof iyo codkaan ayagu maxaa la yirahdaa dalka si guud uga hirgeliya maadaama dhalinyaradu ay yihiin dadka aqoontii iyo maaragtay iyo iyo firfircoonidii iyo nashaadkii dadka xambaarsan inay yihiin ay yihiin in dhalinyaradii doorkoodii la siiyo la caddeeyo guddiguna waxay nala wadaageen in dhalinyarada la rababa dadka nidaamkan hirgelinaya ayagu u horeeyaan doorkoodiina uu geedka go-an yahay oo meel ka yaala maxaa idinka marka sidee u aragtaan marka kulankii aada la yeelateen runtii annaga waxay nala tahay kulankaasi wuxuu ahaa kulan miro dhal ah kulan runtii annaguna aan fariimihii ay ahayd inaan gudbino aan ku gudbinay ayaguna nala wadaageen nidaamkii doorashada oo runtii wax badan oo naga qarsoonaay aan ka ogaanay kulankii guddiga kulankaas wuxuu ahaa kulan aad maaragta muhiim u ah
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka federaalka ayaa sheegay in bartamaha sanadkan ay qabanayaan doorashada tooska ah ee golayaasha deegaanka oo lagu gelayo hannaanka xisbiyada waxay dardargelinteeda ka bilaabeen saddexda maamul ee heshiiska kula ah dowladda soomaaliya qabashada doorashada qofka iyo codka ah iyadoo ay ka maqan yihiin maamulada puntland iyo jubbaland
cabdiqaadir samakaab ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay robert f kennedy jr oo madaxweyne donald trump uu u magacaabay xilka xogeyaha caafimaadka ee maraykanka ayaa shalayto arbaco ahayd waxa uu wajahay su-aalo adag oo uga imaanayay senatorada senatorada ayaa wax ka weydiiyay aragtidiisa ku aadan tallaalka covid sagaal iyo toban iyo nidaamka caafimaadka ee dalka kennedy oo ka tirsan qoys siyaasadeed oo caan ah ayaa wajihi kara caqabado adag oo ku aadan ansixintiisa wariyaha v o a aqalka koongareeska catherine jibson ayaa warbixintan ka diyaarisay xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya robert f kennedy jr ayaa wajahay su'aalo adag oo uga yimid senatarada marar badan ayaan su'aalo adag keenay oo aan liddi ku ahaa fikirka caadiga ah taasna raaligelin kama bixinayo maraykanka waxa uu wajahayaa dhibaatooyin caafimaad oo waaweyn kuwaasoo u baahan in si dhab ah loola tacaalo kennedy oo hore u ahaan jiray qareen u dooda arrimaha deegaanka haddana u ololeeya dhinaca caafimaadka ahna qora waxa uu helay taageero xooggan oo ka timid xildhibaanada jamhuuriga ah kuwaas oo tixgelinaya magacaabistiisa si uu u hogaamiyo hay-adda ugu sarreysa caafimaadka oo mas-uul ka ah miisaaniyad ka badan hal dhibic toddoba trilyan oo dollar taasoo daboosho baahida bulshada maraykanka waxaad u taagan tahay cod ay raalli ka yihiin dad badan oo si dhab ah u danaynaya hagaajinta caafimaadka iyo nolosha bulshadeenna hase yeeshee kennedy waxa uu wajahayaa dhaliilo xooggan oo la xidhiidha hadalladiisii hore ee ka dhanka ahaa tallaalka xuquuqda dhalmada iyo cudurka aidiska master kennedy wuxuu taageeray mala awaallo been abuur iyo fikrado khaldan gaar ahaan marka la eego ammaanka iyo waxtarka tallaalada shaqadiisa oo dhan waxay u muuqataa mid dadka uga digaysa tallaalka taas oo khatar gelinaysa nolosha carruurta kennedy wuxuu sheegay in hadalladiisii muranka dhaliyey gaar ahaan waraysi uu bixiyey laga saaray macnaha guud amaba nuxurkii uu ka lahaa waxaan idhi ma jiro tallaal gebi ahaanba ammaan ah oo waxtar leh laakiin waxaan rabay inaan sii wado oo aan sharaxo in qof kasta uu dareen gaara ka qaadi karo daawooyinka xitaa tallaalka waraysigii waa la jaray balse marar badan ayaan saxay hadalkaas xitaa barnaamijyada tv-ga qaranka ayaan ka sheegay inkasta uu ballan qaaday in uu taageerayo tallaalka carruurta haddii la ansixiyo haddana senatarada waxay weli walaac ka qabaan aragtidiisa ku aadan cudurrada waaweyn sida covid ma tidhi covid nteen waa hub biology ah oo si gaara u beegsanaya dadka madow iyo kuwa caddaanka ah halka dadka yuhuudda ashkanaasiga ah iyo shiinuhu ay badbaadayaan uma aanan jeedin inaan si ulakac ah loo beegsaday keliya waxaan soo xigtay daraasad ay daabacday hay-adda n i h saynis yahanadu waxay si rasmiya u beeniyeen hadalkii kennedy oo daba socday warbixin labadii kun iyo labaatankii lasoo saaray sidoo kale kennedy waxaa la weydiiyey aragtidiisa ku aadan barnaamijyada maraykanka uu maalgeliyo ee saameynta ku leh caafimaadka caalamka gaar ahaan mashruuca weyn ee lagula dagaalamo cudurka aidiska waxaan rabaa inaan ogaado ma taageersan tahay ujeedooyinka iyo yoolka barnaamijka manala shaqayn doontaa si aan u hubinno in mashruucani uu sii socdo si dadka u baahan ay u helaan daawooyinka ay ku badbaadayaan waan taageersanahay waanan ku faraxsanahay inaan idinla shaqeeyo si loo xoojiyo barnaamijka guddiga maaliyadda ee sanadka ayaa dhowaan u codayn doona ansixinta kennedy
warbixintaasi wariyaha v o a ee aqalka koongareeska catherine jebson waxaa soo jeedinayay xuseen barre aadan israa'iil iyo xamaas ayaa bilaabay maanta oo khamiista maalintii saddexaad ay isweydaarsanayaan lahaystayaal iyo maxaabiistaas oo qayb ka ah heshiis xabajoojineed oo lagu hakiyey dagaalkii marika khaza v o a ayaa warbixinta qortay militariga israa'iil ayaa sheegay in askari labaatan jir ah oo lagu magacaabo agam barger loo sii daayey laanqeyrta cas kadibna xamaas lagu wado in ay sii dayso laba kale oo israa'iiliyiin ah iyo shan muwaadiniin oo u dhashay thailand halka israa'iil ay sii daynayso boqol iyo toban maxaabiisa oo falastiiniyana suwadaarsigii hore ayaa waxaa lagu sii daayey toddoba lahaystayaal oo ay mintidiintu ku haysteen ghaza iyo saddex boqol oo maxaabiis ah oo ku jiray gacanta israa'iil xamaas ayaa lagu wadaa in sabtida ay sii dayso saddex lahaystayaal oo dheeraad ah iyadoo israa'iilna ay sii daynayso tobannaan maxaabiis oo falastiiniyana wejiga koowaad ee xabajoojinta ayaa waxa uu ku baaqayaa in la sii daayo saddex iyo soddon qof oo lahaystayaal ah oo ku sugan ghaza iyo sidoo kaleeto wadaxaajood ku saabsan in la yeesho faahfaahinta wejiga labaad ee ku saabsan sii deynta inta kale ee lahaystayaasha soo afjaridda colaadda iyo bixitaanka ciidamada israa'iil wadaxaajoodka ayaa lagu wadaa inuu bilowdo usbuuca soo socda ergaga maraykanka ee bariga dhexe steve witkof ayaa arbacadii la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu si uu u xoojiyo xabajoojinta witkof oo door muhiima ka qaatay qaabeynta xabajoojinta lixda toddobaad ah ayaa sidoo kaleeto waxa uu kormeeray marinka netzarim oo ah dhul ballaciisu uu yahay lix kilomitir oo kala qaybiyey khaza halkaasi oo qandaraaslayaal amni oo maraykan ah loo shaqaalaysiiyey inay muraaqabeeyaan gacanna ay ka geystaan dib u soo celinta falastiiniyiinta soo barakacay waxaa jira welwel amni iyo siyaasadeed xiriir la-aanta washington ee xamaas oo maraykanku u aqoonsan yahay koox argagixisaa netanyahu ayaa ku soo wajahan washington toddobaadkan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku casuumay inuu wadahadal uu kula yeesho aqalka cad talaadada kulankaasi ayaa kii ugu horreeyey ee uu madaxweynaha la yeesho hogaamiye ajnabiga tan iyo markii uu bilaabay markii labaad ee uu xafiiska fadhiisto dhanka kale inta lagu guda jiro xabajoojinta khaza israa'iil ayaa waxay xoojisay howlgalkeeda militari ee ay ka wado daanta galbeed ee la haysto wasiirka difaaca israa'iil katis ayaa booqasho waxa uu ku tegay magaalada jiniin arbacadii waxaana uu sheegay in israa'iil ay ku dhawaaqday dagaal ka dhana argagixisada falastiiniyiinta ee judey iyo samaariya isaga oo tix raacayay daanta galbeed xerada qaxootiga ee jiniin kuma noqon doonto sidii ay ahaan jirtay kadib marka la dhammeeyo howlgalka ciidanka difaaca israa'iil waxaana ay ku sugnaan doonaan xerada si ay u hubiyaan in argagixisadu aysan soo laaban ayuu yidhi katis falastiiniyiinta ku sugan khaza ayaa loo ogolaaday inay dib ay ugu laabtaan qaar ka mida meelaha ay muddada dheer ay haysteen ciidamada israa'iil oo ay ku jirto waqooyiga khaza halkaasi oo qaramada midoobay ay sheegtay arbacadii in ka badan afar boqol iyo saddex iyo labaatan kun oo qof ay ku soo noqdeen toddobaadkan amar ka soo baxay israa'iil ayaa ilaa iyo hal milyan oo qof waxay uga qaxeen aagga maalmihii hore ee dagaalka dadka dib u soo laabanayana waxa ay dib ugu noqonayaan aagga ay burburiyeen howlgallada militariga israa'iil ee ka dhanka ah xamaas dagaalka khaza ayaa ku bilowday bishii oktoobar toddobadeedii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii weerar argagixisnimo oo xamaas ay ku qaaday israa'iil oo ay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof horseedana inay qabsadaan laba boqol iyo konton lahaystayaala duulaanka israa'iil ee khaza ayaa waxaa israa'iil ay ku dishay ugu yaraan afartan iyo toddoba kun iyo afar boqol oo qof oo u badnaa haween iyo carruur sida ay sheegeen saraakiil caafimaad milatariga israa'iil waxa uu sheegay in dhimashada ay ku jiraan toddoba iyo toban kun oo dagaalyahanaa halkani waa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga v o a waxaad soo jeedinaysaa zahra ciidla nuur
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan abaara soo noqnoqda roobab xilligii la filayey kadib dhaca amaba keena daada duufaanno iyo fatahaado ayaad inta badan saameyn ku yeesha soomaaliya waxaana lala xidhiidhiyaa isbeddelka ku yimid cimilada dunida iyo xaalufka ay dadku u geystaan deegaanka daraasad cusub oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada muqdisho ayaa lagu sheegay in ugu yaraan toddobaatan kun oo qof oo soomaalihii ay ku dhinteen sababo la xidhiidha abaaraha dalka kusoo noqnoqonayay waana amuurta aynu ku falanqaynayno barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan dr najiib ciise diiriye oo ka tirsan jaamacadda simad ee magaalada muqdisho ayaa v o e da uga waramay daraasaddaasi ay soo bandhigeen iyo tirada dadka abaarahaasi ku dhintay inta ay shaaciyeen sida aan ka warqabto waxaa daraasaddu ay sheegtay oo ama aan wada ognahay ilaa iyo labadii kun iyo toddobadii ilaa hadda oo aan joogno waxaa waddanka ka dhacay ilaa iyo shan abaaro oo isxigay hadda tii ugu dambeysay ee labadii kun iyo labaiyo labaatankii iyo afariyo labaatankii oo daraasaddaanu si gaara uga hadashay waxaa jiray shan xili roobaad oo isxigo oo runtii baaqday taasi oo keentay abaar xoog leh oo ku dhufatay ummadda soomaaliyeed iyo kuwooda weliba aadka u nugul ee miyiga iyo meelaha fogfog ku nool taasi waxa ay keentay sida hadda cilmi baarista ay sida wadajirka u sameeyeen jaamacadda simad iyo jaamacadda london school of hygiene and tropical medicine cilmi baaristaasi oo runtii ay sidoo kale ka kaashatay hay-adda unicef iyo hay-adda caafimaadka adduunka iyo weliba wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda soomaaliya cilmi baaristani sida aad sheegtay waxay soo heshay in ka badan koob iyo toddobaatan kun oo qof ayaa ku dhimatay maxaa la yidhaahdaa abaarihii u dhexeeyey labadii kun iyo labaiyo labaatankii ilaa iyo labaiyo afar iyo labaatankii sidaan hadda cilmi baaristan ku helnay dadka oo siyaabo kala duwan u dhimanayay dad ku dhow soddon kun oo qof oo ka tirsan dadkaasi dhintay inay ahaayeen caruur ay da-doodu ka yar tahay shanta sano sidaa ka warqabta caruurta shanta sano da-doodu ka yar tahay iyo dadka waayeelka ah markii ay dhibaatooyinka abaaraha ay yimaadaan ee xoolihii iyo iyo wixii la dhaqan jiray ay ummadda ka baaba'aan mar walba waxaa dhibka ugu badan uu ku kordhaya waxay tahay waa dadka maaragtay oo culeysku ku dhacaya ay tahay dadka nugul oo caruurta ku ka yihiin siyaabaha ay dadka u dhinteen waxaa ka mid a in dee wixii ay cuni jireen oo ay ama dhaqan jireen ay ka baaba'een oo xoolihii ay ku maaragtay ka dhammaadeen oo dadkii waxay cunaan ay waayeen taasoo aad dareemi karta xanuunka ay leedahay sidoo kale waxaa jirtay dadkii in ay kaceen oo ay meelihii ay deganaayeen ka qaxeen abaaraha dartood waxaa jira safarka dhulka oo runtii la marayo oo aada u fogfog caruurta iyo dadka waayeelka dhex ayay kusii dhammaadeen waxaa kaloo jira deegaanadii ay deganaayeen dadku markii ay ka kaceen oo ay ka baxeen waxaa jiro caafimaad iyo nidaam yar oo u samaysnaa ayaa jiro nidaamkii dadkii waa ka fogaadeen oo waa ka guureen taasi waxay keenaysaa inay ku dhacdo haddana dhibaatooyin caafimaad waxaa kaloo jira dadku markii ay yimaadaan oo meel loogu gargaaro ilaahay baa wax gargaaray ay u yimaadaan waxaa jira dadkii meel kaamay ku noolaanayaan daraasaddan waxay sidoo kale og tahay dad ku dhow laba milyan oo qof ayaa waxay noqdeen internal displaced people dadka la yidhaahdo ama dadka wadanka gudihiisa ku qaxay oo abaaraha ka qaxay doctor cabdulaahi cabdi xirsi waa wasiirkii hore ee gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee puntland saasaar waa mahadsan tahay runtii isbeddelka cimilada dhibaatooyin badan oo hadda uu u keenay wadamadii aan warshadaa lahayn wadamadii maaragtay tabartooda iska yarayd baa waxaa ka dhalatay saabeyn ah in abaartu ay badato in daadadku ay bataan in maaragtay burbur badan meelo magaalooyin badan ku yimaado in maogtahay xiliyo isku dhowdhow ay labaduba maogtahay khataro ay la yimaadaan nolosha iyo deegaankii gelin karaa dabaylo badan ay yimaadaan at the same timena ay yimaadaan roobo badan oo maaragtay wata iyo iyo abaaro maaragtay dhowr sanoba udhexayso marka doctor cabdilaahi qaramada midoobay waxay ku baaqayaan in laga diyaar garoobo muxuu noqon karaa diyaar garowga ay dadku samayn karaa diyaar garowga matalan afar malxadood baa waxaa mara hadda mugtahay waxaa la yidhaahdo u adkaysiga oo kaleta matalan waa marka hore in maaragtay laga diyaar garoobo oo wixii lagaga hortegi karo haddii abaar la saadaadiyo ay meesha ku jirto waa qodobka labaade in xogtii la hayo oo dhinta dhacaysa maaragtay vigilanty dadka yihiin oo ay markaas u diyaar garoobaan waa marka saddexaade haddii wixii dhacaan oo mugtahay ay ay ay la falgeli karaan waa midda afraade waxa weeyaan in dadkii haddii ay fursad gadaxa arki karaan iyo habka ay ula noolaan karaan iyo habka maaragtay si positive ah ay uga maaragtay ay naftooda isu bedeli lahayd iyo dadku inay horay wixii ay usoo mareen ay wax ka bartaan dadaal badan baa jira runtii oo dadku maaragtay hadda intaan wasaaradda joogna dhinaca puntland tababar badan oo dadka la siiyey habkay maaragtay ula dhaqmayaan maaragtay marka ciladahaas yimaadaan diyaar garow tababaro qalab meelaha qaarkood qalab la geeyey wax badanoo noocaas marka dadku markasta waxay la kulmayeen ayada oo maaragtay kii dhibkii hore aan ka kaban hadda dhib kale inay timaado marka markasta saameyntaas abaartu isu dhow dhow waa imaanaysay oo maaragtay waxaa dhici karta inta hadda abaari jirto oo dadkii dhibaata gaadho roob yimaado xoogaa laga soo kabto ayagoo fully recovery samayn haddana uu maaragtay midii kale ku dhufato ama daad intay yimaadaan khasaare kale geystaa marka laba extreme oo runtii aad iyo aad usoo noqonayo weeye wixii dee cimiladaas keentay la jiro halkaa laftigoodina waxaa jira dadka laftigooda waxyaala ay gacanta ku geysanayaan oo ay kaga qayb qaadanayaan mushkulooyinkan inay maaragtay ay saameyn wayeeshaan xaalufinta dhirta carragadiga ku imanaya deegaano hore u ahaan jiray dhulbeereed iyo dhuldaaqsimeed iyo weliba fatahaadaha ku imanaya webiyada iyo dooxyada ayaa nabaad guur ku ridaya dhulka khubradu waxay sheegayaan in dhammaantood ay yihiin mushkilado lagu hortegi kara ama wax laga qaban karo balse door weyn ku leh waxyeelada ku timaada dadka iyo deegaanka sida uu sharaxayo axmed ibraahim cawaale oo ah khabiir aqoon dheer u leh dhirta deegaanka iyo weliba saameynta isbedelka cimilada waxa ugu culuse ma garanaysa maanta dhabar jabka ku ah ama laf jabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku idhahdaa maaragtay dixowgii plastigii iyo qashinkii sabooyinkaas maasaragedi waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinaayo oo maaragtay si aan cilmiyeysnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan banee ka guur meel kale banee oo markaa magaranaysaa ciidii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabao markaynu deegaanka hadlayno had iyo jeer waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray boqol kiiba toddobaatan ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerada maanta waa dhinacii kale boqol kiiba toddobaatan ay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jira marka raadka dadka magaalo galka ee magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aada iyo aada looga hadlo abaaruhu kuma cusbo geeska afrika balse khubradu waxay sheegayaan sanadahan dambe in ay roob yaraanta iyo abaaruhu aada u daba dheeraadaan soona noqnoqdaan hay-adda saadaasha hawada adduunka ayaa ku qiyaastay in dalalka saxaraha afrika ka hooseeya ay u baahan doonaan lacag gaadhaysa ilaa konton bilyan oo dollar sanadkii si ay ula qabsadaan amaba ay uga kabtaan waxyeelada ka dhalanaysa isbedelka cimilada doctor cabdilaahi cabdi oo hore wasiir uga soo noqday puntland ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan kaalmo soo gaadha soomaaliya heer federaal amaba ilaa heer maamul goboleed si wax looga qabto saameynta isbedelka cimilada way caawiyaan laakiin caawimaada iyo waxa kala weyn culayska meesha ka jira dhibta hadda soomaaliya ka jirta wuxuu waxa weeyaan mushkilo daba dheeraatay oo adduunkii maaragtay runtii uu ka daalay oo waa la socotaayo in badan ayay kusoo celceliyaan doona fatigue oo dadkii maaragtay dadkan wax siin jiray oo deeqda bixin jiray waxaa loogu talagalay dadkii in la kabo oo la caawiyo wakti kooban laakiin soomaaliya waxay noqotay mushkilo oo iska socoto oo aan dhammaanaynin waddamo badanoo hadda inta burburay la caawiyey horey u socday baa jiray ayadoo afrika o dhan la caawiyo haddana inaga levelka soomaali ahaan joognabaa wuxuu noqday level u baahan gacankuhan joogta ah oo iyadoo maaragtay adduunkii meelo badan oo naga khatar badan ay jiraan oo la og yahay maaragtay waxaan hadda ka socda bariga dhexe waxaa laka socday ukraine meelo kaloo dhisasar ka dhacay
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa intaaynu mar kale barnaamijkan oo kalaa ku kulmayno dhankayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
saare ciilonuur ayaan dhegeystayaal soo jeedinaysay bandhiga v o a khudbadiisii maalintii caleemasaarka ayuu madaxweynaha mareykanka donald trump wuxuu wacad ku maray in uu marinka panama oo ah marin muhiim u ah maraakiibta caalamiga uu dib ugu soo celin doono gacanta mareykanka iyadoo laga cabsi qabo inay sii kordhayso xadgudubka shiinaha senatorada mareykanka ayaa daraasiiyey walaaca amni ee ku xeeran marinka maalintii talaadada ahayd waxaana ay eegeen tallaabooyinka xiga wariyaha v o eda ee kongareska catherine jepson ayaa warbixintan diyaarisay waatan caashi ibraahim aadan maalmo kadib markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne donald trump ayaa u sheegay xildhibaanada xisbiga jamhuuriga in uu doonayo marinka muhiimka ah ee maraakiibta caalamiga ah ee kanaalka panama inuu dib ugu soo laabto gacanta maraykanka isaga oo leh in maraakiibta maraykanka aan loola dhaqmin si cadaalad ah China essentially has taken it over, and we're not going to let that happen. We're not going to let that happen.
shiinuhu run ahaantii wuu la wareegay mana oggolaanayno inay taasi dhacdo uma oggolaanayno inay taasi dhacdo waxay ahayd maalgelintii ugu weynayd ee ilaa iyo maanta uu dalku sameeyo sharci dejiyayaasha jamhuuriga ah ayaa sheegay talaadadii in kanaalka uu keenayo khatar amniga qaranka ah ted cruz waa senatar ka tirsan xisbiga jamhuuriga Chinese companies are right now building a bridge across the canal at a slow pace so as to take nearly a decade.
shirkadaha shiinaha ayaa hadda dhisaya buundada kanaalka si tartiib tartiib ah si ay u qaadato ku dhowaad toban sano shirkadaha shiinahana waxa ay maamulaan dekadaha konteenarada ee dhinac kasta buundada qayb ahaan la dhammaystiray waxay siinaysaa shiinaha awood uu ku xanibo kanaalka digniin la'aan dekaduhuna waxay shiinaha siinayaan jagooyin indha-indhayn oo diyaar ah si ay wakhtigaas u sameeyaan xaaladdan waxaan aaminsanahay inay khataro ba'an ku tahay amniga qaranka maraykanka dhanka kale khidmadaha sarreeya ee marinka kanaalka ayaa si aan la qiyaasi karin u saameeya dadka maraykanka ah maraykanku waxa uu dhisay kanaalka sanadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo tobankii waxaana uu shaqaynayay ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatankii markii uu maamulkeeda u wareejiyey panama horaantii bishan madaxweynaha panama jose raul molino ayaa sheegay in kanaalka uu sii ahaan doono dalkiisa Panamá sigue adelante. A Panamá no los distraen este tipo de pronunciamientos.
panama kuma mashquulin ku dhawaaqidda tiempo, noocaana muddo hemos sido kadib un país aliado waxa y aanu amigo de xulafo iyo Estados Unidos.
saaxiib la ahayn maraykanka qiyaastii toddobaatan iyo laba boqolkiiba badeecadaha ka gudba kanaalka ayaa waxa ay ka yimaadaan amaba u socdaan suuqyada maraykanka heshiiska kanaalka panama waxa uu ilaaliyaa dhexdhexaadnimada caalamiga ah ee marinka maraakiibta waxaana uu u oggolaanayaa maraykanka inuu soo farageliyo haddii taasi la handado eugene controvig waa bare sharciga ka dhiga jaamacadda george mason If Panama signed a treaty with the People's Republic of China, whereby the latter would operate the canal on Panama's behalf, this would be a clear violation.
haddii panama ay heshiis la saxiixato jamhuuriyadda dadka ee shiinaha u oggolaanaya in ay maamusho kanaalka iyagoo matalaya panama waxay noqon doontaa xadgudub cad si kastaba ha ahaatee ka waran haddii panama ay beddelkeeda u oggolaato howlaha dekedda shirkad ay leedahay dowladda shiinaha ama xitaa shirkad gaara oo xiriir la leh ama qayb ahaan saamayn ku leh dowladda shiinaha si kale haddii loo dhigo shirkaddu ma aha in ay noqoto mid ay dowladdu leedahay si ay u hoos tagto qayb ka mid ah gacanta dowladda senator moria cantwell oo ah dimuqraadiga ugu sarreeya guddiga ganacsiga ee senadka ayaa ku baaqday heshiisyo ganacsi oo xooggan iyo kordhinta amniga internetka si wax looga qabto dhibaatada The larger issue is we need to understand what are the shortfalls of the current agreement that doesn't arrinta ugu weyn ayaa ah in aan u baahannahay inaan fahanno waxa ka dhiman heshiiska hadda jira si wax looga qabto caqabadaha ay keenayaan teknolojiyadda la cusboonaysiiyey waxaan rajaynayaa in panama ay si aad ah iskaashi ay uga yeelan doonto wadahadallada ku saabsan maalgashiga muhiimka ah ee amniga internetka iyo hagaajinta mid ka mida falanqeeyayaasha ayaa v o a u sheegay in sharciga la soo jeediyey sida xeerka ameerika uu gacan ka geysan karo wax ka qabashada dhibaatooyinkaas moria bosmoski waa hogaamiyaha bartamaha ameerika ee golaha atlantic At the end of the day, it really does come come down to to investment uh, in the Americas. It's the most powerful tool for countering China's growing influence in the region.
marka ugu dambaysa arrintu waxa ay ku soo ururaysaa maalgashiga maraykanka tani waa habka ugu wax oolka badan ee lagula tacaali karo saamaynta sii kordhaysa ee shiinaha ee gobolka maadaama maalgashigu uu horseedo shaqo abuur iyo koboc dhaqaale natiijadu waxay noqon doontaa nolol wanaagsan oo ka dhisan gudaha waxaad arki doontaa dad yar oo u baahan inay u haajiraan maraykanka safarkiisii ugu horreeyey ee caalami ah isagoo ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa marco rubio lagu wadaa in uu booqdo panama horaanta bisha febraayo
mahadsaneed caashi ibraahim aadan ayay ahayd oo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha v o e da ee koongareeska catherine jebson madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa arbacadii ku dhawaaqay inuu saxiixi doono dikareeto madaxweyne oo hay-adaha difaaca iyo amniga gudaha ee maamulkiisa ku amraysa inay diyaariyaan xabsi uu sheegay in laga dhisayo jasiiradda guantanamo bay ee dalkaasi cuba kaasi oo lagu hayn doono muhaajiriinta sharci darrada ku soo galay maraykanka ee lasoo qabqabto warbixin arrintaasi ay ka diyaarisay wariyaha v o a ee aqalka cad batsi wadakusuwaara waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal xabsigan maraykanka ayaa caan ku ah in lagu xiro dadka looga shakisan yahay argagixisinimada oo ay ku jiraan kuwii ku lugta lahaa weerarkii koob iyo tobankii setembar ee laba kun iyo kowdii lagu soo qaaday maraykanka iyo xubno ka tirsan kooxda taalibaan amarkiisa ayaa faraya laamaha difaaca iyo amniga gudaha ee maraykanka inay u diyaariyaan saldhigga ciidamada badda ee maraykanka in lagu xabiso ilaa soddon kun oo muhaajiriinta sharci la-aanta ah trump ayaa yidhi qaar muhaajiriinta ka mid ah aad ayay u xun yihiin xitaa kuma kalsoonin in waddamadooda ay hayn karaan sababtoo ah ma doonayno inay dib u soo laabtaan sidaas daraaddeed waxaan u diri doonnaa xabsiga guantanamo bay trump ayaa warkan ku dhawaaqay mar uu ku sugnaa aqalka cad xilli uu saxiixayey sharciga leykin ralli wuxuuna ahaa sharcigii ugu horreeyey ee uu saxiixo muddaxileedkiisa labaad xeerkan oo loogu magacdaray leykin ralli oo ahayd gabar labiyolabaatan sano jir ah oo baranaysay kalkaalisanimo caafimaad taasoo horraantii sannadkii hore uu dilay soo galootii aan sharci haysan oo u dhashay dalka venezuela ayaa ujeeddadiisa ay tahay in la ballaariyo amarka dowladda federaalka ee ah inay soo qabqabato muhaajiriinta sharci darrada ku jooga dalkan maraykanka xogayaha amniga gudaha ee maraykanka kristin nom ayaa wariyaasha u sheegtay maray arrinkan wax ka weydiiyeen in tani ay tahay wax aqalka cad uu ka shaqaynayo si loo isticmaalo tasiilaadka ay hadda ku haystaan guantanamo bay oo xabsiga uu ka mid yahay waxay intaa ku dartay inay mari doonaan hanaanka iyo in maamulka uu la shaqaynayo sharci dejiyayaasha si maalgelin loogu helo laakiin ma aysan bixinin qiyaasta inta uu la egyahay qarashaadka ku bixi doonaa madaxa ilaalada xuduudaha ee maamulka trump tom homan ayaa arbacadii u sheegay saxafiyiinta in shaqaalaha ilaalada xeebaha maraykanka ee horey loogu xilsaaray inay ka hortagaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee ku sugan badda ay si toosa u geyn karaan guantanamo bay isagoo intaa ku daray in halkaasi hore loo geeyey soo galootiga sida lagu sheegay warbixin bishii setembar ee sanadkii hore ay soo saartay hay-adda irab ee gargaarka qaxootiga caalamiga ah maraykanka wuxuu muhaajiriin lagu qabtay badda muddo tobannaan sana ah ku hayay gudaha xarunta howlgallada muhaajiriinta ee guantanamo bay iyagoo ku jira xaalad xabsi irab iyo ururada kale ee u dooda xuquuqda socdaalka ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo xiro xarunta muhaajiriinta ururka ayaa sidoo kale ugu baaqay koongareska inuu baaro xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka jira xarunta iyo in la joojiyo howlgallada lagu soo qabqabanayo dadka muhaajiriinta ah meel walba arbacadii shalay xogayaha difaaca ee maraykanka bete hagsad wuxuu guantanamo bay ugu yeeray goobta ugu habboon ee muhaajiriinta dambiilayaasha ah wuxuu telefishinka fox news u sheegay in guantanamo bay ay sidoo kale hab ku meel gaar ah u hayn karto soo galootiga kale ee aan sharciga haysan inta ay sugayaan in dib loogu celiyo dalalkii ay ka yimaadeen sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahinta hay-adda socdaalka ilaalada xuduudaha maraykanka ee ice waxay celcelis ahaan maalintii xireen toddoba boqol iyo toban ruux intii u dhexaysay khamiistii ilaa iyo isniintii taasoo laba jibbaar ka badan tirada maalinlaha ah ee muddo sannad ah uu ku soo qabqabtay maamulkii biden oo ahayd saddex boqol koob iyo toban qof haddii saraakiisha ice ay sii wadaan soo xirxirista waxay tirada kor u dhaafi doontaa rikoorkii hay-adda u yaalay intii lagu jiray muddaxileedkii labaad ee maamulkii madaxweyne obama markaas oo si maalinla ah loo soo xirxiray lix boqol soddon iyo lix qof maamulka trump ayaa xoojiyey musaafurinta waaxda socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha waxay si joogto ah u cusboonaysiisaa tirooyinka la xiray tarxiilka deg dega ah ayaa mararka qaar caqabado ku abuuray go'aaminta halka loo rarayo dadka la musaafurinayo gaar ahaan marka waddamada qaar ay soo diidaan in dib loogu celiyo maamuladii obama iyo biden waxay doonayeen inay xiraan xabsiga caanka ah oo maamulkii george w bush uu ka dhisay xarunta guantanamo bay ee ciidamada badda ee maraykanka sannadkii laba kun iyo labadii kadib duulaankii maraykanka ee afghanistan oo bilowday wax yar kadib weeraradii koob iyo tobankii sebtembar ee laba kun iyo kowdii kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in guantanamo ay astaan u tahay ixtiraam la-aanta maraykanka ee sharciga maadaama maxaabiis badan lagu hayo halkaas iyadoo aan wax dembi ah lagu soo oogin ama aan maxkamad la horkeenin sue henrigson oo ah madaxa guud ee xuquuqda aadanaha ee firist ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in uu diridda muhaajiriinta guantanamo bay ay abuuri doonto masiibo ka dhan ah xuquuqda aadanaha
mahadsaneed cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayuu kaasina halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana ku soo dhowaada xubinta doodda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo beesha caalamka iyo waddamada dariska soomaaliya allah ay wadeen soddonkii sane ugu dambeeyey oo ay ku taageerayaan dowladda soomaalida ayaa faa'iidooyin waaweyn laga gaaray hase yeeshee qaar ka mida dadka soomaaliyeed ayaa aaminsan in xalka soomaalidu ku jiro gacanta soomaalida gaar ahaan dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowladnimada haddaba su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay tahay ma la gaaray xilligii dadka soomaalidu ay isku tashan lahaayeen oo dowladaha ay taageerayaan beesha caalamka iyo waddamada dariska laga gudbi lahaa waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya caamir maxamed cali iyo maxamed faarax oo ka mid a waxgaradka soo waxaan ku bilaabayaa caamir maxamed cali asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaati yaasiin aad iyo aad buu mahadsan yahay iyo baxda v o e soomaaliya waxaad aragteen ka dhace dil xumaata dhac kofsi xaqdarra dulmi yaa ka dhacay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta in soomaaliya wax loo sameeye dowlad ahaan loo sameeye dowladdaas oo dadka ay ka hor imaadsan yihiin oo dadka ay doonaynin dowlad la-aan baan ahayn dadkii ma rabaan fooda iyo dhibaato iyo dhac bay rabaan in wax loo sameeyo soomaliya ma rabo labaatan iyo laba saddex sano markaan marayne beesha caalamka ay jecel yihiin inay wax noo sameeyaan laakiin waxba waan samaysan wayno aqlina kala kaxeeyo waan weyne kaanama xoolihii baan ka xumaanay maxaa lagu diidan yahay maxamed faarax maxaad ku diidan tahay haddii aad wax qabsan weydeen soomaali ahaan ama shacbigeena wax qabsan weyd in naloo taliyo horta waa mahadsan tihiin adiga iyo beesha v o eda waxaan qabsan weynay ma jirto waxaanan qabsan karinna ma jirto burburkii soomaaliya ku dhacay ee ummaddii kala geeyey yaan loo qaadan horta inaan wax qabsan weynay soomaaliya waxbay qabsan kartaa waxbay qabsan jirtay waxbay qabsan doontaa haddii la yidhi hadda maanta waxbaa loo samaynayaa inay maantii la samaynaya maantay maanta kasii liidato ka qarax badan tahay ka dhib badan tahay kasii kala fogaatay horta sidaasaan soomaaliya aysan yani beesha caalamka aysan wax nagu qabanayn midaan mawduuca oo hadda socda oo la leeyahay haddii la koran yahay federaal iyo xagga la leeyahay ummadda soomaaliyeed oo boqolkii sagaashan iyo shan diidan shan boqolkii sagaashan iyo shan baa diidan sida hadda wax loo xulayo sida dastuurka hadda loo qoray sida haddii la koran yahay looga turjumahayo boqolkii sagaashan iyo shan baa diidan waxaa weeyaan maxamed aad iyo aad buu mahadsan yahay iyo yaasiinba aad iyo aad buu mahadsan yahay bahda v o waxaa weeyaan annagu dal baan ahayn qaran baan ahayn dad jiroo soomaali baan ahayn muslim baan nahay waxba waan qabsan lan oo waan tashan lanahay in dowladeenna ay noqoto dowlad cagaheed isku istaagto inay noqoto waxaa weeyaan annagu waan ka fikri wayne umana jeedno mahiiga waxaa waxaa ka horeeya axmed walad cabdalle waxaa ka horeeya frank fall waxaa ka horeeya new michel waa ka horeeya waayo annaka haddii ay macnaha ay new michel iyo frank fall iyo axmed walad cabdalle oo ka imaada dal shisheeye ay danaheenna soomaaliyeed ay u doodayeen waayo annaga maxaa loo waaya inaan annaga u doodno oon anaga wax qabsanno oon annaga macnaha aan noqdo dalkeennii dadnimadeenni sharafteenni diinteenni waay maxaan annaga wax u qabsan laha ugu socon lana maxamed faarax haddii aanu wax qabsan weyna in wax naloo qabto maxaa ku diidanta waxaan qabsan weyna male horaan u iri axmed walaad cabdalle iyo fowr iyo waxaan la sheegahayoo dhan horey yani eh, u yimaadeen ayagoon wax qaban oo meeshii aan isbi gubanaysayna iska tageen waddanka soomaaliya eh, au ma laha igaad ma laha u n ma laha soomaali baa leh soomaali baa taladu ka go'daa soomaali bayna yani eh, hadda dictation baa loo yeerinayaa kuwii dastuurka kuwii maamulka dictation loo yeerinaya war ku jiri mayno labaatan iyo kow sanan ku jirna dictation loo yeeriyo oo madax loo dhoobay noo yeelinayso maanta annaka haddaan soomaali nahay hana la ka dhexba annaka wax qabsanayna ee soomaali iyo soomaali baa le maadaama aad labadiin isla qiraysaan soomaalidiina hadda ay diyaar u tahay inay wax qabsato maxaa beeshan caalamka ee adigu aad ugu dheganta beesha caalamka waxaan ugu dheganayaa aniga waxaa weeyaan aniga dadnimadeena iyo sharafteena ma muuqato waayo sharafteena iyo dadnimada waxay u muuqato waxaa weeyaan raas raas baan u kala goonnay reer reer baan u soconnaa qabiil baan u soconnaa qurun baan u soconnaa konton iyo sagaalkii maalintii la yidhaahe talyaani baa istiqlaal ina gaarsiinaya inta jowhar iyo u dhexayso jamaab lix boqol oo qof yaa shan sac gudahood ku dhammaatay maantoo cilmi iyo wax kasta la sameeyena waxaa weeyaan soomaali ma rabto dalkii wuxuu noqday in lakala qaybiyo sagaashan iyo afar madaxweyne la marayaa meel loo socdo ma jiraan anigu waxaan aaminsanahay beesha caalamka in ay istiqlaalna sii gaarsiiyaan oo ay noo joogaan oo ay waddo noo sameeyaan waxba waan samaysana kaanama xawayaankii baan ka xumaanay xawayaankia meesha ay ku bahdaan ka tagaan oo meeshii biyaha leh aadaan waxaan aaminsanahay beesha caalamka in macnaha arrimaha ay wadaan aad iyo aad loogu taageeraan aaminsanahay ee kadib ba ha laga gudbiyo beesha caalamka maanta in loo dhaganuglaado maxamed faarax beesha caalamka waxaan loogu dhagnuglaan karin oo haddii la kunay ummadda soomaaliyeed mar hore dabaysha ay gashay ee, waxaa ka mid ah waxaa la yidhi haddii la koran yahay geel iyo rag meelay ka didaan laguma laguma laguma celiyo ummadda soomaaliyeed way ka diday dastuurkan la leeyahay soomaalaa qoratay oo aysan qoran way ka diday federaalkii waxaan oo dhan way ka diday wadaniyadda soomaaliyeed waxay ku jirtaa isku imaadkeeda isku imaadkeeda dhaqankeedii diinteedii inay inta isku timaado ay wax hagaajiso hadday wax noo qaban hayaan intaas nagu soo badgareeya wixii kaloo ay kameeyaan in isku kendirahayaan baan ugu haystaa ee caamirow haddiiba ee dadka soomaalidu haatan diyaar ay u yihiin bal in iyaga la talageliyo ee wixii horeba ka soo tage maxaad ku diidan tahay in ee, iyaga la talageliyo beeshan caalamka loo kaadiyo ma diidan ani nin soomaali baan ahay soomaali aan ku dhashay soomaali wax ku bartay soomaali aan ku barbaaray waxaa weeyaan dad la maamulaan noqonnay dad la maamulaan noqonnay waxaa la yidhi soomaali waxay ku mahaddaa ribe shalolka is dhigtaa lagu qalaa diintii been baan ka sheegnay dadnimadii been baan ka sheegnay sharaftii waa dhaawacnay meel uma soconno ee, qarannimadii iyo wanaaggiina waxaan ka dayr waxaan ka doorabidnay qabiil iyo raas raas marka saa darteed ayay soomaali u soconi karin inay wax qabsato ana ilamaha inay soomaali wax qabsanayso mana fila inay soomaali wax qabsanayso sida ay tahay maanta maxamed faarax soomaali soomaali baa leh soomaali ha la isku daayo ha laga daayo yacni eh, shandadaha lacagta nimanka intay soo shandadaha mara soo qaadanhaya oo meeshaan laga dhoodhoobo dibadda laga soo diro inta yacni biyahooda ka eh, jilaabanhaya iyo nimanka laleeyahay maalba yo inaa nin soo dirta wakiila wax ay keenhayaan oo halaag iyo baaba ahayn lama arko ha laga daayo hana loo isku keen daayo hadday dhaqaale bixinayaan waxna tarayaan dhaqaale kaliya hana siiye hadda waxaa la yidhi ciidamo waxaa la keenhayaa xagga ciidamo afrikaan la keen ciidamo afrikaaniya ilaa laba boqol oo kun oo ciidamo ah oo tababaran oo soomaaliya heli kara oo maanta dhaqaale u baahan waxaa la yidhi maraa shan iyo la- eh, shan iyo afartan markab aa badda fadhida oo halkii markab intaa laba milyan oo dollar ay ku baxdo maantii yaa fadhida waxay ku filan tahay xataa maantay labaatan milyan gebigeedaba iyo ciidamadii soomaalida iyo badda iyo haddii la kulan sixiimadahoodii iyo waardigoodii iyo wuxoodii aa yacni burca lagu sifayn karta nalooma jeedo in nala baabi'iyo badda lagu shaqaysto birigana ku yacni gumaysto intaasaa loo diga damle maaha nin wax noola qabta in looma jeedo waa tahay kuwaasi waxay ahayd maxamed faarax iyo caamir maxamed cali yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
weli waxaad nagala socotaan dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington d c haatana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanayaa heesta xayaad waxaa qaadaya xasan aadan samatar
aniga shiiba doorsaday haweenku jacaylkooda dhumiyo dhaqashada ka doortiyey doorsaaniyo shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhumiyo dhaqashada ka doortiyey uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeye uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeye xayaabi haddii baadsada adiga igu dhaliye xayaabi haddii baadsada adiga igu dhaliye dabankaaga xadalayey adeegiyo labin jalayey sunayaasharinayadayey isaxaa u dhaadhacayey sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka timahaaga dhiiri ifashada dabaylu hadba dhina u rogaya dhameelka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo adhooldaangumarila dhooldaangumarila dhooldaangumarila kumarila dhooltaan kumarila hawdiyoadaa tahay unguri dhubo hawdi ameerika hawdiyo adaa tahay unguri dhubo kuuntaan aangumarila kuuntaangumarila kuuntaangumarila kumarila kuuntaangumarila abarnaba tashiida dhulkoo dhamac ku yoorura dhibacdii u hoortay oobada ka maydha abarnaba tashiida dhulkoo dhamac ku yoorura u hoortay oobada ka maydha quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola dhararaan sidaatay dhugashaad ku roontay dhararaan sidaatay dhugashaad ku roontay
heestaasi xayaad uu qaadaya xasan aadan samatar wuxuu ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waa anigu ibraahim xasan daanduray oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
bal waxaan ku dhaabsado guudhigooga helayaa bal waxaan ku dhaabsado guudhigooga helayaa timahaaga dhiiri ifashada dabaylu hadbaa dhina u rogayaa